wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington waa subax talaadaha bisha maarj waa sagaal sannadka laba kun iyo labaatanka waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali com saacadda afrikada bari haatan waa lixda iyo barhka aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya faarax maxamed cali iyo anigoo ah maxamed cabdi qodobada aad idaacadayada saak iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah tiro ciidanka kamaandoosta soomaalida ee gorgor kuwaasoo lagu soo tababaray dalka turkiga oo shalay magaalada muqdisho ka degey tan iyo markii ay bilaabeen inay ciidanka noo tababaraan turkida horta waxaa yaraatay tababarkii loo qaadaayey wadamada uganda oo u badnaayeen lagu soo tababari jiray ciidankeena maadaama ay ciidanka ugu badan amisom ee dalka jooga ay uganda ahaayeen waxaa taag ku dhex jiray oo iyadana tababar loo qaadi jiray maxaan ku rahda etoobiya iyo ciidanka booliiska oo inta badan lagu soo tababari jiray waddanka aan walaalahan nahay ee jibuuti waxaad kaloo dhegaysan doontaan shir dhinaca ammaanka oo shalay magaalada kismaayo lagu soo gebagabeeyey duuliyo sare maxamuud xaaji cilmi xaaji dhagax oo shalay magaalada muqdisho ku geeriyooday dalka switzerlan oo niqaabkii la mamnuucay iyo sida dalka kanada dadka dibadda ka imanaya uu u karantiilo marka horese warkii caalamka iyo faarax maxamed cali
cutubyo ka tirsan ciidamada kumahan doosta ee gorgor oo muddooyinkii ugu dambeeyey tababar ugu maqnaa waddanka turkiga ayaa shalay maqhribkii soo gaaray magaalada muqdisho iyagoo la socday diyaaradaha ciidanka ay leeyihiin waddanka turkiga ciidamadan oo aan tiradooda la shaacin ayaa garoonka diyaaradaha waxaa ku soo dhoweeyey wasiirka difaaca soomaaliya xasan xuseen xaaji iyo saraakiil kale wasiirka gaashaandhigga ayaa sheegay in ciidamadani ay qayb ka qaadan doonaan howlgallada ka dhanka ah al-shabaab imaanshaha ciidamadan ayaa ku soo beegmaya xilli dalka uu ku jiro xaalad kala guur ah islamarkaana uu muran badani ka taagan yahay arrimaha doorashooyinka waxaa sidoo kale jira in mucaaradku ay dhowaan sheegeen in ciidamada dowladda turkiga lagu soo tababaro laga weeciyey shaqadoodii difaaca dalka lana doonaya in lagu caburo siyaasiyiinta dowladda ka afkaarta duwan magaalada minneabolisna waxaa dib u dhac ku yimid xulista xeerbeegta maxkamadeynta sarkaalkii booliiska ahaa ee dreg shayfin oo ku eedeysan inuu si ilokaca u dilay george floyd kadib markii maxkamadda racfaanka minnesota ay amar ku bixisay in xeer ilaaliyaha degmada hanibin county peter kahil uu ka fiirsado go-aankii uu ku diiday in xukunka darajada saddexaad lagu daro eedeymaha ka dhana dereg shayfin peter kahil ayaa doonayay in xulista xeerbeegta dacwadan aysan dhaafin wakhtigeeda hase yeeshee dacwad oogayaasha ayaa sheegay inaysan ogolaan doonin in xeerbeegta la xulo ilaa lagu daray eedeymaha shaafin inuu geystay dil sharci darro ah dibadbaxyaal ka caraysan xulista xeerbeegtan ayaa iyaguna isugu soo baxay waddooyinka waaweyn ee magaalada minneabolis george floyd walaalkiis flonso floyd oo uu dhinac taagnaa garyaqaanka u qaabilsan dacwaddan ayaa yidhi waa iska caddahay inuu si ulakaca u dilay walaalkay haddii aan taas cadaalad loo heli karinna ma garan karo wax kale oo cadaalad lagu heli karo maxkamadda racfaanka minnesota ayaa aragti ahaan aaminsan in eedeymaha loo haysto derek shafin lagu daro third degree mader oo ah dil ulakaca hase yeeshee qareenka eedeysanahan eric nelson ayaa sheegay inay ka soo horjeedaan arrintan islamarkaana ay codsan doonaan in maxkamadda sare ay dib u eegto guud ahaan dacwaddan george floyd ayaa la dilay bishii mey ee sanadkii hore intii uu socday howlgal lagu xirayey kadib markii shaqaalaha dukaan ku yaalla magaalada minneabolis ay ku eedeeyeen inuu doonaya inuu wax uga iibsado labaatan dollar oo feeg ah ama been abuur ah waxaana daarig shafin uu ka mid ahaa afar sargaal oo goobta yimid iyadoo muuqaal toosa oo geeridiisa laga duuba la arkayay shafin oo muddo siddeed daqiiqo iyo labaatan ilbiriqsi ah jilibka qoorta uga haya floyd isagoo markaasina floyd uu ku cabanayay ama uu ku qaylinaya ma neefsan karo warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa
aad iyo aad buu mahadsan yahay faarax maxamed cali oo warkii caalamkeena la socodsiinayey sidii aad warkaba ku maqlayseen cutubyo cusub oo ka tirsan ciidanka kamaandoosta soomaalida ee gorgor oo muddooyinkii ugu dambeeyey tababar ugu maqnaa dalka turkiga ayaa shalay magaalada muqdisho ka degey iyagoo la socday diyaarad ciidan oo uu turkigu leeyahay ciidamadan oo aan tiradooda la sheegin ayaa garoonka diyaaradaha waxaa ku soo dhoweeyey wasiirka gaashaandhigga soomaaliya xasan xuseen xaaji iyo saraakiil kale haddaba goortii uu bilowday tababarka ciidanka la siiyo sida loo soo xulo iyo waxa ay kaga duwan yihiin ciidamada soomaalida ee wadamada kale lagu soo tababaro ayaa waxaan ka waraystay ismaaciil daahir cusmaan oo horey usoo noqday taliya ku-xigeenka ciidanka nabad sugidda soomaaliya ee nisa haatanna ku sugan gobolka ohaayo ee dalka maraykanka
salaamaya marka hore adigii dhammaan dhegeystayaasha oo dhan ciidanka gorgor heshiiskii tababarkaas wuxuu ahaa heshiis ay gashay dowladdii madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud waxaana jiray haddaad xasuusataan bishii may sanadkii labada kun iyo toddobiyi tobankii shirkii ka dhacay london waxaa lagu maaragtay waxyaabihii lagu lafagoray waxaa ka mid ahaa ama lagu soo heshiiyey in loo sameeyo ciidan sideed iyo toban kun ah xoogga dalka soomaaliyeed ah ciidankaasoo loogu talagalay dowlad goboleed walba inuu ka yimaado saddex kun maxaan ku idhahdaa dufcooyinka ugu horreeyey oo la diraayay waxaa loo diraayay urur ururkan waa saddex boqol waxaana laga keenayey shanta maamul goboleed ee ka tirsan maxaan ku idhahdaa dowladda federaalka marka noocaas ayuu ku bilowday tababarka ciidankan waana heshiis hore ee u gashay dowladdii xasan sheekh maxamuud waan gartay ilaa iyo hadda tirada lasoo tababaray ma la ogyahay
waxaa ugu dambeeyey oo maalinta shalay ahayd soo galay magaalada muqdisho maxaan ku idhahdaa ururkii shan iyo tobnaad taasoo micnaheeda tahay inay jireen afar iyo toban ka horreysay oo tababarka soo dhamaystay tirada lagula heshiiyey inay maaragtay dowladda turkiga walaalnahay u tababarto ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed maxay ahayd siddeed iyo toban kun oo loogu talagalay in loo qaybiyo saddex kun gobol maamul goboleed walba
markii walba imisuu qaadi jiray turku saddex boqol saddex boqol uu qaadaa oo maaragtay urur ah saddexdaas boqolaa lasoo tababaraa tababarkoodana waa lix bilood marka waxay ka dhiganta kii shalayna wuxuu ahaa saddex boqol tiradiisu saddex boqol oo ahaa kii shalayha oo ahaa ururka shan iyo tobnaad yimid waan gartay wadamada kale soomaaliya tababarka siiya maxaan ka naqanaa waa jiraan wadamo oo waxaa ka horreeyey tan iyo markii ay bilaabeen in ciidanka noo tababaraan turkiyada horta waxaa yaraatay tababarkii loo qaadayey wadamada uganda oo u badnaayeen lagu soo tababari jiray ciidankeena maadaama ay ciidanka ugu badan amisom ee dalka joogay ay uganda ahaayeen waxaa taa ku dhex jiray oo iyadana tababar loo qaadi jiray maxaan ku idhahda ethoobia iyo ciidanka booliiska oo inta badan lagu soo tababari jiray waddanka aan walaalanahay walaalaha nahay ee djibouti marka saas ayuu ahaa tababarka laakiin waxaa sanadkii labada kun iyo afar tobankii dowladda imaaraadka ayaa noo tababartay ilaa saddex urur kadibna waxay xeero ka fureen magaalada muqdisho oo lagu tababari jiray ciidankii loogu magacdaray ciidanka imaaraadka waan garta xag ugu dambeeyey horta ciidankaasi ciidankaas tan iyo markii xilka madaxweynehu ku guuleystay madaxweynaha haddii jooga mudane maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa xumaaday xiriirka soomaaliya iyo dalka imaaraadka carabta xeeradii maaragtay ay lahaayeen ciidankii lagu soo tababaray maxaan ku irahdaa imaaraadka oo maaragtay qalabkoodii iyo gawaaridoodii wuxuudan inay yaalleenna waa tii la xiray oo oo maaragtay alaabtoodan ay rarteen maxaan ku irahdaa imaaraadka waan gartay waxaad ii sheegtaa heshiiskaasaad sheegtay laba kun iyo toddobiyo tobankii in lagu gaaray magaalada london in laga keeno ciidamo kala duwan maamul goboleedyada soomaaliya sidiisii weli ma u socdaa
maya labada kun iyo sagaal iyo tobanka wixii ka dambeeyey ciidamada waxaa laga keeni jiray maamul dowlad goboleedyada oo maxaan u malaynayaa midkiiba in laga keenayay maadaam toddobaatan iyo shan saddex boqol ayaa la diri jiray mar walba tababar loo diri jiray oo urur ahaan ah laakiin wixii ka dambeeyey labada kun iyo sideed iyo tobankii maaragtay villa soomaalia ayaa isku soo koobtay soo xilada ciidankaas kolley anigu ma xaqiijin karo laakiin waxaa la sheegaa inta badan in ciidan gaar ah la diro oo tababarka loo diraayay lixdii jeer ugu dambeysay ee la diray ciidamadaas waan gartay ugu dambeynta ismaaciil waxaa jira in siyaasiyiinta qaarkood sida madaxweynaha puntland siciid cabdilaahi deni ay ka dhawaajiyeen in ay ka baqayaan in ciidankan gorgor lagu soo tababaro dalka turkiga loo adeegsado caburinta siyaasiyiinta halkii ay kala dagaalami lahaayeen ururka al-shabaab arrintaa intee leeg bay wax ka jiraan
doodaas waxbaa ka jira sababtoo ah ciidanka gorgor waxaan ognahay in maaragtay ayaga iyo agabkoodii dowladda walaalaha nahay ee turkiga ay ugu deeqday ciidanka xoogga dalka soomaaliya in qaarkood loo daabulay oo la geeyo gobolka gedo si loogula dagaalo maamulka jubbaland waana meesha uu ka imaanaya siciid cabdullaahi deni haddii aan ku xasuusiyana sagaal iyo tobankii febraayo ciidankii lagu weeraray ee weeraray hoteelkii maa-ida ay deganaayeen labadii madaxweyne hore iyo guddoomiyihii hore ee baarlamaanka waxay ahaayeen lahaayeen ciidankaas isla ciidankaas gorgor iyo agabkii ay siiyeen dowladda walaalanaay maxaan ku dhahdaa ee turkiga marka ciidanka waxaa loo soo tababaray waa ciidan si gaara u tababaran waxaana loo soo tababaray in ay dalka ka xoreeyaan kooxda al-shabaab iyadoo loo qoondeeyey dowlad goboleed walbaba in ay maaragtay saddex kun oo ciidankaas ah la geeyo oo ay soo dirsadaan oo loo tababaro laakiin aad moodid in wadadii loogu talagalay iyo la dagaalankii kooxda al-shabaab laga leehiyo loo isticmaala ay qaab siyaasadaysan kaasi waxau ahaa ismaaciil daahir cusmaan oo hore u soo noqday taliya ku-xigeenka ciidanka nabadsigidda soomaaliya ee nisa isagoo ku sugan gobolka ohio ayuu khadka telefoonka igu warramayey
shir looga hadlaya arrimaha ammaanka deegaanada jubbaland ayaa lagu qabtay magaalada kismaayo kaasoo soo gebangabooba gelinkii dambe ee shalay waxaana ka soo qayb gala saraakiisha ciidamada soomaaliya iyo weliba kuwa amisom waxaana laga soo saaray go'aamo lagu adkeynayo ammaanka gobollada jubbooyinka iyo sidii loo qaadi lahaa howlgallo ka dhan ah maleeshiyada al-shabaab faahfaahinta warkaas waxaa inoo soo diriyay wariyaha v o e da magaalada kismaayo aadan maxamed salaad aadan kismaayo shirkan looga hadlayay arrimaha ammaanka ee deegaanada jubbaland ayaa waxaa diiradda lagu saarayey sugidda ammaanka guud ahaan deegaanada jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo iyadoo sidoo kale looga hadlay waxyaabihii u qabsoomay hay-adaha ammaanka intii ay socdeen howlgallada lagu xaqiijinaya nabadgelyada ee ka jiray meelo badan oo jubbada hoose ka mid ahi kulanka waxaa goobjoog ahaa madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan saraakiisha ciidamada xoogga dalka kuwa daraawiishta jubbaland iyo sidoo kale ciidamada midowda afrika ee amisom saraakiil ka socotay waxaana gebagabadii shirka laga soo saaray go'aano la xiriira sidii loo xaqiijin lahaa nabadgelyada meelo badan oo gobolka ka mid ahi waxaana saraakiishu ay sheegeen in wixii hadda ka dambeeya la qaadayo howlgallo ka dhanna al-shabaab gaar ahaana deegaanada ay gacanta ku hayaan jenaraal cabdi mahdi cabdisalaan oo ka mida saraakiisha ciidamada jubbaland ayaana shirka markii uu soo gowgoobay kadib saxaafadda la hadlay waxaa halkan ku kulmay shirkii bilaha oo arrimaha nabadgelyada goboleedka jubbaland somaali national army amison iyo saaxiibada soomaaliya ay ka soo wada qayb galeen ayaa waxaa lagu dhegaystay warbixintii bileedka oo ay soo jeediyeen hay-adaha amnigu taasoo salka ku haysa qiimayn ballaaran iyo dhaqdhaqaaqyadii u dambeeyey oo xagga cadowga ka yimid iyo horumarka ay gaadheen ciidamadeennu waxaa la tilmaamay laga maarmaantahay sanadkan cusub laba kun iyo labaatan iyo kowda tahay in si ka duwan sidii hore loo ambaqaabo howlaha amniga waxaa hoosta laga xariiqay inay lagama maarmaan tahay in loo ruqaansado xagga degaamada aan gacanta ku jirin hadda ee cadowga uu haysto sida jilib iyo erya bu-aale ama xagga badhaadho buulo xaaji yaraa cabdalle iyo meelaha lamidkaa waxaa lagu garwaaqsaday inaan intaa ka badan aan la daawan karin in dagaamadu kala goonaadaan oo kooxaha jidgooyooyinka ku sameeya inta u dhaxaysa afmadow qooqaani qooqaani taabta dhebley ama cabdilla biroole buula xaaji iyo meelaha lamidka oo kale oo saasoo kale ah oo deegaanada dhexdooda ku jira kulankan oo bilo ah ayaa inta badan looga hadlaa xaaladaha amni ee deegaanada jubbaland iyadoona kulankan gebagabadiisa laga soo saaray go'aano la xidhiira sidii loo xaqiijin lahaa nabadgelyada meelaha ay gacanta ku hayaan al-shabaab aadan maxamed salaad v o e magaalada kismaayo
subax wanaagsan markale dhegaystayaal dalka switzerlan ayaa afti laga qaaday dadweynuhu waxay u codeeyeen in la mamnuuco niqaabka amaba indhashareerka ay dumarka muslimiinta ah ee wejiga ku xidhaan qaar ka mida ururada u dooda xuquuqda aadamaha ee yurub ayaa go'aanka aftidan ku tilmaamay arrin lagu beegsanayo gabdhaha muslimiintaee ku nool dalkaasi warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada london ka soo diray wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil aftidan waxaa ka dambeeyey xisbiga midigta fog jira ee loo yaqaano s v e b waxay ku ololeeyeen halkudhig ahaa hala joojiyo xagjirnimada koox u ololeysa muraha muslimiinta ee dalkaasi switzerland ayaa ku tilmaantay codkan inuu maalin mugdi ah u yahay dadka muslimiinta ah ee dalkaasi ku nool ururka counsilka muslimiinta switzerlandna waxay iyaguna ku tilmaameen go-aankan mid nabaro hore dib u furaya iyo in go-aankani sii ballaarinayo sinaan la-aanta sharciga waxaana muujinayaa ayay yidhaahdeen fogeynta dadka tirada yar ee muslimiinta ah ee ku nool wadankaasi jaaliyadaha muslimiinta ah ee ku nool dalkaasi waxaa ka mid a soomaalida cabdiqaadir cusmaan maxamed oo in muddo ah ku noolaa wadankaasi ayaan weydiiyey bal marka hore inuu inooga waramo waxa keenay aftidan arinta ah maqashe oo shalay looga codbixiyay wadanka switzerland oo xagga niqaabka ama indhashareerka ama burka waxa loo yaqaano waa arin muddo soo socotay waxay daba socotaa arintii sideed sano muddo ku dhow hadda lagu diiday wadanka switzerland minaaradaha in laga dhiso masaajidada saan ka warqabna hadda dhowr sano ka hor gobol ku yaalo koonfurta wadankan switzerland oo layiraha tisiin oo dhinaca tiryaaniga xiga ayaa totalment iska diiday inkastoo yan gobolada oo ugu dalxiiska badan wadankan haddana ayaga waa iska mamnuuceen marka arrinta waa arrin yan ka shaqeyn xisbiga midigta oo weliba midigta durugsana oo la yiraahdo svbega marka taasna waxay rabaan inay ku kasbadaan dad sababto a dadka dadka dadka necab waa in mataqaa laga maro meesha yan ayaga ay xiiseynayaan marka islamophobia waxaasna waa iska jiraan wadankan inkastoo hadda weliba yan midda in shareerka marka laysku qabsaday la yiri waa in mataqaana xataa la mamnuuco qolyaha oo garoomada cayaaraha wejiga soo xirta ama markii la banaan baxayo dhalinyarada maaragtay swiiska xataa iyo waxoo dhan in laga mamnuuco marka sharciga wax badan mamnuucaya hadeertaan inkastoo aqlabiyad badan aan lagu qaadin koo iyo konton ay ku qaadeen haddana waxaa weye yan si fiican mobilisation waa loo sameeyey sanadkan laakiin arintii waa socon weyse oo waa naqaana yan waxa dhibaatada dadka muslimiinta ku haysta wadamadan galbeedka dowladda switzerland ayaa diidanayd mamnuucida niqaabka amaba indhashareerka iyo waxyaabaha diimaha la sheego inay calaamada u yihiin iyaga oo ku dooday inaanay dadka ugu baaqi karin qaabka iyo waxay ku labistaan daraasada ay samaysay jaamacadda luzerna oo ku taalla switzerland ayaa lagu ogaaday in soddon gabdhood oo keliya oo muslimiin ahay ay xidhaan indhashareerka boqolkiiba shan ayaana ah muslimiinta sideeda milyan iyo lixda boqol ee kunee qof ee ku nool dalkaasi muslimiintaasi badankoodu waxay kasoo jeedaan wadamada turkiga bosniya iyo kosofo sidoo kale waxaa ku nool dalkaasi soomaali badan dadka switzerland si toos ah ayay uga arrinsadaan nidaamka dowliga ah iyada oo dadku ku dhaqmo nidaamka dimuqraadiyadda tooska ah waxaa si joogto ah loogu casuumaa inay u codeeyaan arrimaha taagan iyada oo afti heer gobol ama dalka oo dhan ah laga qaado maaha markii ugu horeysay ee afti laga qaado arrimo la xidhiira muslimiinta ku nool dalkaasi sanadkii labada kun iyo sagaaliyo tobankii waxaa bulshadaasi ku diiday afti in masaajidada loo sameeyo minaarado kadib markii ay dowladdu ogolaatay cabdixaafid cawir ismaaciil v o a london
allaha u naxariistee waxaa shalay magaalada muqdisho ku geeriyooday duuliye maxamuud xaaji cilmi oo ku magac dheeraa xaaji dhagax oo ka mid ahaa duuliyaashii soomaali airelan haddaba magaalada melbourne waxaa ku nool maxamed yuusuf cigaal oo ka mid ahaa duuliyaashii soomaali airelan wariyaha v o eda ee qaaradda australia ibraahim cumar baafo ayuu uga warramay taariikhda marxuum xaaji dhagax
waad mahadsan tahay walaale fursadaanad ii siisay inaan ka hadlo wakhti yaroo kooban taariikhda maxamuud xaaji cilmi duuliye sare allaha u naxariistay marxuumka duuliye sare maxamuud xaaji cilmi dayaraantayadii dadan isla kornay buu ahaa isku xaafadna aan deganahay duulimaadkana wuxuu bilaabay kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo labadii wuxuuna ku qaatay treyninkiisa dowladda talyaaniga wuxuuna ahaa dowliye aada iyo aada u fircoon wadani ah oo aada iyo aada looga qadariyo mujtamaca cidda abiyasyone wuxuuna ahaa tababare weyn kadibna wuxuu ku soo biiray shirkadda soomaali airline toddobaatan iyo saddexdii ilaa iyo burburkii buu joogay waana nin aada iyo aada wadani u ahaa
xaaji dhagax waxa uu ka mid ahaa shakhsiyaadkii aan marnaba dalka dibadda uga dhoofin ee xilligii burburka ku sugnaa cigaal ayaan weydiiyey xilligan waxa uu ku howlanaa geeridiisa ka hor markii aan maqalnay farmaajaha la doortay ayaan aniga laftigayga tegay muqdisho si aan uga qayb galo dhismaha anigii asagaba dhismaha somali airline ta cusub oo la dhisi doono waxaa dhacday in ballanqaad la siiyey asaga iyo anigaba inaan madaxweynaha markaa joogay oo farmaajo ah inuu mataqaanaa midkaya ku magacaabo laakiin nasiib darro wixii weli ma dhicin anigu waa iskaga soo noqday maadaama dibad aan ka imid asaguna rajadiisa ma ayan xumayn inuu lagu magacaabo hase yeeshee waxaa u yimid ajalkiibaa u yimid halkaasuu ku dhintay nin asad fiican leh buu ahaa nin waxgarad leh buu ahaa haddii loo dhiibi lahaa labadayada midkood wax weyn baan u qaban lahayn dhismaha soomaali ee waxaa lagu xasuustaa xaaji dhagax sida uu u maareeyey diyaaraddii la afduubtay horraantii siddeetamiyadii taasoo uu duuliyo ka ahaa waa kan mar kale cigaal oo ka hadlaya dhacdadaasi diyaaraddu waxay ka kacday muqdisho waxayna u socotay jidda afduubayaashiibaa markay ka kacday muqdisho soo galay kokbetka oo weydiistay inay ku degaan addis ababa wuu ka yeelay amarkii si fiican buu u tasarufay markay degtayna dee halkaas bay waxay la kulmeen dowladdii etoobiya sanadkuna wuxuu ahaa kun iyo sagaal qol iyo siddeetan iyo labadii aakhirkeedii buu ahaa muddo yar bay joogeen ayaamo kadibna waa la soo daayey wuxuuna ku soo noqday dalkiisii hooyo isagoo guul weyn ka dhaliyey meeshaas badbaadiyana dadkii diyaaradda saarnaa waxayna u badnaayeen ajnabi iyo soomaaliba
ugu dambayn kumuu ahaa xaaji dhagax shakhsiyaddiisa nin ceynkee buu ahaa caa'ilad diiniyuu ka dhashay nin waxbartayna waa ahaa nin wadanina waa ahaa nin aad iyo aad u fircoon buu ahaa siyaasi weynna wuu ahaa sidaa darteed dalka kama bixin ilaa burburkii ilaa iyo intuu ka dhinto ilaahayna ha u naxariisto asaga iyo familiguu ka dhintay tacsi baan uga dirayaa halkan waxaan leeyahay ilaahay baan uga baryayaa inuu jannadii geeyo duuliyaashii hore ee soomaali airline ayaa weli rajo weyn ka qaba inay mar kale cagaheeda dib isugu taagto diyaaraddii soomaali airline ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
haatanna magaalada toronto dowladda kanada ayaa shuruuc cusub ku soo rogtay dadka ka soo laabanaya dalka dibaddiisa ee ku soo noqonaya waddanka shuruucda waxaa ka mid a in qofku saddex maalin dego mid ka mid a hoteellada ay dowladdu u cayintay inta ay ka soo baxayso natiijada baadhista ee xanuunka covid sagaaliyo toban isagoo qofku iska bixinayo dhammaan kharashka hoteelka iyo cuntadaba haddaba wariyaha v o ede kanada xuseen nur xaaji ayaa waxa uu waraystay faadumo sheekh ciise oo dhowaan socdaal dibadda ah ka soo laabatay ugu horreynna waxa uu weydiiyey isbeddelka dhinaca safarka ee xilligan
marka hore isbedelada ugu waaweyn waxaa waaye in lagaaga baahan yahay in covid test inaad samaysid wadanka aad ka imaanaysid uuna valid ahaado iyo toddobaatan iyo labo saacadood ka hor intaadan kasoo bixin garoonka markaad soo baxayd kadibna waxaa waaye in social distancinga iyo dadka inay kala dheerdheeraadaan aada xooga loo saaray waxaa kaloo xooga dadka loo saaray in ay xirtaan mask oo wejiga afkooda uu xiran yahay aflaatan saac diyaaradda markaa soo kortidoo kale intood sida hore intood dadka isku garab fariisan karaan waana inaa xirnaataa inta diyaaradda ay socoto maaskaaga uu ku xiran yahay except markii laga reebo marka cuntada la cunayo ama waxaa cabayso
waa tahay faadama waa soo degtay waxaa timid garoonka berson international airport ee magaalada toronto maxay tahay waxyaabaha aad kala kulantay halkan walaa waxyaabaha aan kala kulma waxay ahaayeen marka hore intood intaan xagga sii jooga waxaa la ii sheegay in aan u baahanay inaan soo dejisto aab la yidhaahdo arrive kan aabkaas waxaa ku buuxbuuxinaysaa meesha hadaf meesha aa ku degi doonto iyo sida quarantiinka iyo maaragtay meesha aa ku dhammaysanaysa afar iyo tobanka maalmood oo quarantiinka markii intaas aa dhammaystay kooday siiyeen koodkii markaa imaaday marka waa lay weydiiyey airbortka markaa imaaday koodkii marka laga fiiriyey iyo warqadii layga soo siiyey soomaaliya oo inaan ku baasay imtixaankii testiga covid after that waxaa dhacday waxaana la dejiyey hotel hotelka marka waxaa dhibaato kala kulmay sidii aan u bug garey lahaa anigoo xagga joogo marka waxaan usoo diray familka inta joogay inay ii buuggareeyaan hoteelada dowladda ugu talagashay dadka oo soo degayo laakiin way awoodi waayeen waa la gaari waaye marka markaa imaaday meel yaroo waxay qabaan oo shakiibag yar oo dadka ayaga ay ku wacayaan hoteelada ayaga rabeen dadka inay dejiyaan marka hoteeladaasaa la ii wacayay marka waxaan helay holiday in marka kaasaan degay
waa tahay markaad hodeelka degtay waxaa jira haddana waxyaaba la rabo in la raaco maxaad kala kulantay hoteelka ma ilaalaa joogay ma lagu ogolaa inaad baxdo ba taa sharaxaad naga sii
run ahaantii waxay ahayd horta experience fiican meesha aniga se ila ahaydteyda waxaan joogay saddex maalmood lagu talagalay laakiin waxaa joogay laba maalmood oo keliya cuntada waxaa lagu keenaya albaabka eradiisa qada quraacasho marka meeshaas waxaan ku sugaya marka inta iga soo baxaysay testiga labaad oo covid
waa tahay markii ku soo baxday natiijadii dabcan waxaa lagaa qaaday lagaa baaray covid nteen natiijadii ayaa laba maalin gudahood kuugu soo baxday kadib maxaa dhacay natiijada markii laba maalmood gudahood iigu soo baxday waa ka soo baxay hoteelka marka gurigeyga imaaday waata ugu dambeyntii dad badana waxay leeyihiin albaabka waxaa jooga ciidan ilaala kuwaa diinaysa dibadda laguma ogolo inaad baxdo waa lagula socdaa labada maalinaan ka wadaa markaa ku jirtid hoteelka ama saddexda maalin taa ka war
marka hore horta qofka qof weyn waaye marka horena waa lagu soo siinayaa isheeg tacliimaada lagu soo siinaya waxaa lagu leeyahay waa inaa qolkaaga ku jirta aadan ka bixin oonan wax connection aadan la yeelanin shaqaalaha meesha marka maadaama adiga lagu sheegay horta maba ahaba marka hore inaa kasoo baxid qolkaaga aad dadkan aa ku darsantid laakiin waxaa lagu ogolyahay hal saac oo inaad banaanka kusoo socsocoto haddaa u baahan tahay hawo fiican inaa kusoo neefsato banaanka marka wax ilaalo gooniya ma jirin laakiin qof walba mas-uuliyadda inuu isa saara koley dowladda ay ka rabtaa taasi waxay ahayd faadumo sheekh ciise oo dalka dibaddiisa ku maqnayd una soo noqotay dalka kanada u warramaysay wariyaha v o eda xuseen urxaaji haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada mid ka mid a heesihii aan idinkugu tala galnay
intaasina waxaa ku eg idaacaddii saakiya caalamka inta haddii la idhahda idaacadaha soo socda aynu ku kulmi doonno waa faarax maxamed cali iyo aniguo maxamed cabdiyo idinkaga tegayna sidaasiyo nabadgelyo